halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis afar iyo tobanka bisha julaay sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan saacaduna haatan afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo washingtonna waa kow iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacaddeenna waxaa wajirida kugu soo jeedinaya cabdicasiis xuseen iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo sheegay in xabad joojintii uu uga dhawaaqay gobolka tigreey aanay wax mir ah dhalin isagoo sheegay in ay iska difaaci doonaan weerarada uga imanaya wuxuu ku tilmaamay cadowga gudaha iyo dibadda
waxaad kalood maqli doontaan dagaal soomaalida iyo booranta ku dhex maray meel u dhow siyaalo oo dhaliyey dhimasho siddeed qofa gobolka minnesotana shirkad samaysa khamaarada iyo xijaabka oo gabarh soomaaliyeed ay leedahay iyo dukaan weyn oo dharka iibiya oo shuraa ka noqday arrintan waxay ku timid opportunity ay dukaanka arkeen inay muslimiinta kastamarkiisa helaan iyo fursad aniga aan arkay inaan xijaabyahayga dukaamo maraykan oo waaweyn keeno so runtii waxay alxamdulilah
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii caalamka
maleeshiyada kooxda taalibaan ayaa shalay oo arbaca ahayd la sheegay inay qabsadeen degmo muhiima oo ku taalla xadka weyn ee dalkaasi afghanistan uu la leeyahay dalka bakistan xogaga taalibaan ayaa la wareegay maamulka degmada weesh oo ka soo horjeeda magaalada bakistan ee jamaan waxaana degmadani ay noqonaysaa tii ugu weyneed ee istaraatiijiya ee kooxda taalibaan ay qabsato fideo ay sii daayeen kooxda taalibaan ayaa muujinaya calanka kooxdaasi ee cad ay ku qoran yihiin hay-adaha qur-aanka ah oo ka babanaya meeshii hore ugu saarnaa calanka afghanistan ee iridda marinka xadka ee magaalada weesh ee dalkaasi afghanistan kooxda taalibaan ayaa maalmihii lasoo dhaafay qabsatay marino kale oo waaweyn oo dhanka xuduudda waqooyi iyo galbeedka dalkaasi ah madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay inuu kala baxayo dhammaan ciidamada maraykanka dalkaasi afghanistan bisha agost iyadoo ciidamada maraykankuna ay isaga baxeen saldhiggii ugu weynaa dalkaasi laba toddobaad ka hor saraakiil maraykan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in maraykanku uu diri doono diyaarado gaar ah dabayaaqada bishan si ay u bilaabaan daadguraynta ku dhowaad laba kun iyo shan boqol oo reer afghanistana oo turjubaana u ahaa ciidamada dowladda maraykanka oo hadda naftoodu ay halis ku jirto go-aankii ugu dambeeyey ee faransiiska uu ku xirayo qaar ka mid ah saldhigyadiisa militari islamarkaasina uu ku yaraynayo tirada ciidamadiisa ku sugan dalka maali ayaa waxaa ka dhashay falcelino kala duwan ee dadka deegaanka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu ku dhawaaqay toddobaadkii lasoo dhaafay in dalkiisa uu bilaabi doono xiritaanka saddex saldhig ciidan oo ku yaala waqooyiga maali dabeeqada sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka xiritaanadan ayaa waxa ay bilaaban doonaan bartamaha sanadka labada kun kow iyo labaatanka waxaana la dhammaystiri doonaa horrahaanta labada kun iyo laba iyo labaatanka ayuu makaro ka sheegay shir jaraa'id kadib shir madaxeed uu la yeeshay hogaamiyayaasha wadamada g shan saaxil oo ay ku jiraan maali burkina faso jaad mauritania iyo nijeer faransiiska ayaa dhimaya ciidamadiisa ka jooga gobolka oo tiradoodu ay gaarayso shan kun iyadoo uu ka dhigayo laba kun iyo shan boqol ilaa iyo saddex kun oo askari
wararkaasi caalamkana waxaad kala socotaan laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan warar soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda balse marka hore itoobiya ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay iska difaaci doonto waxa ugu yeeray cadowga gudaha iyo dibadda kadib markii xoogaga tigreega ee gobolka waqooyi ay toddobaadkan bilaabeen weeraro ay dhul ku qabsadeen ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa sheegay in xabad joojintii uu ku dhawaaqay aanay wax mir ah dhalin ibraahim xasan daandurey ayaa inoo soo jeedinaya warbixin ay wakaaladaha wararku ka qoreen arrimaha dalka itoobiya
dagaalka etoobiya ee waqooyiga gobolka tigray ayaa u muuqda mid sii xoogeysanaya iyadoo ra-iisul wasaarahana uu ku tilmaamay dhammaadka xabajoojinta dowladda halka gobolka dariska la ah ee amxaarana uu sheegay inuu qaadan doono guluf colaadeed oo ka dhana ciidamada tigreega xooga tigreega ayaa toddobaadkan waxa ay sheegteen guulo taxana ah dagaallo soo cusboonaaday kuwaas oo imaanaya laba toddobaad kadib markii dowladda federaalku ay ku dhawaaqday xaba joojin haldhinaca ra-iisul wasaare abiy axmed wuxuu sheegay in dowladdu ay dooratay nabad iyadoo rajaynaysay inay joojin doonto dagaalka ayna u ogolaan doonto beeraleyda inay wax beertaan ayna fududeeyaan gargaarka gobolka dhibaatadu ay ku dhacday laakiin wuxuu sheegay in cadowga etoobiya ay awoodi waayeen in ay nastaan colaad la-aan wuxuuna sheegay in halista uu cadowgu soo bandhiga ay tahay in la joojiyo waan daafici doonnaa waana iska caabin doonnaa weeraradan nooga imaanaya cadowgeena gudaha iyo dibadda annaga oo ka shaqaynayna dardargelinta dadaalada bini-aadminimada ayuu yidhi abiy axmed hadal uu soo dhigay twitter-ka ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa si kadisa ciidamadii dowladda dhexe ugala soo baxay inta badan tigree bishii lasoo dhaafay isaga oo u sababeeyey xabad joojin hal dhinac ah oo kooxda t b lf si maad ah ay ugu tilmaamtay in si qiil ah uu uga dhigtay dib u gurashada ciidamadiisa hadalka ra-iisul wasaare abiy axmed ee shalayto waxa uu calaamadeeyey isbeddel yimid maadaama abiy axmed uu sheegay in xabad joojintu ay ku fashilantay in ay dhasho wixii la filayey afhayeen u hadlay dowladda deegaanka amxaarada ayaa isaguna sheegay in maamulada halkaasi ka jira ay ururinayaan ciidamadooda si ay uga hortagaan weerar ka dhana tigreega afhayeenka dowladda deegaanka amxaarada kizijow muluna ayaa waxaa laga soo xigtay in dowladda deegaanka ay hadda ka gudubtay dhanka difaaca una gudubtay weerar maleeshiyada amxaarada iyo ciidamada sida gaarka u tababaran waxa ay isku dayayeen inay daafac galaan laakiin hadda dulqaadkeeni waa dhammaaday laga bilaabo maanta waxaanu furnay weerar gulufa sidaasna waxaa yidhi afhayeenka dowladda amxaarada oo la hadlayay warbaahinta ku hadasha afka dowladda amxaarada ciidamada tigreega ayaa ku dhawaaqay weji cusub oo dagaal ah iyagoo sheegay inay qabsadeen alamaata oo ah magaalada ugu weyn ee koonfurta gobolka iyaga oo kusii siqaya dhanka galbeed ee dhulbeereed barwaaqa ah oo muddo dheer ay ku loolamayeen qowmiyadaha amxaarada mareykanka ayaa walaac ka muujiyey isirsifaynta ka jirta galbeedka tigree halkaasoo ciidamada amxaarada lagu eedeeyey inay kumanaandada ay ka ceeriyaan dhul ay ku andacoodeen inay xaq u leeyihiin afhayeen u hadlay ciidamada tigreega ayaa waxa uu sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee a f b in jabhaduhu ay xoreyn doonaan dhul walba oo tigreegu leeyahay ibraahim xasan daandurey v o a washington
in ka badan konton xildhibaano oo dimuqraadi ah oo ka tirsan aqalka hoose ee gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa ku sugan magaaladan washington d c kadib markii ay ka soo baxsadeen gobolkaasi texas si ay xildhibaanada jamhuuriga ah ee aqalkaasi ay ka wada tirsan yihiin uga hor istaagaan inay helaan kooram lagu qabto kalfadhi lagu ansixinayo sharci ay jamhuurigu wataan oo lagu xadidayo codaynta doorashada haddaba khadka taleefonka ee magaalada dallas ee gobolkaasi texas waxaan kula xiriiray cabdi daahir aaye oo ah injineer soomaaliyeed oo gobolkaasi degan waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal waxa uu yahay sharcigan ay xildhibaanada jamhuuriga ee gobolka texas wataan waad mahadsantahay cabdi casiis sharciyada jamhuurigu uu wato hadda uu doonayo inuu ku ansixiyo kalfadhigiisana caadiga ah waxaa ka mid ah kow in dadka naafada ah oo awal ka codayn jiray mailska amba boostada ka codayn jiray inay soo xaqiijiyeen inay naafa yihiin qodobka labaad waxa weeyaan in goobihii lagu codayn jiray ee afar iyo labaatan saacadood furnaan jiray ee loogu talagalay dadka habeenkii ama shaqada kasoo rawaxa inay ku codeeyaan oo lasoo gaabiyey waxaa qodobka saddexaad waxa weeyaan in loo ogolaaday dadaan ka koobn ka tirsanayn kuloynka doorashada oo poll poll watchers la idhaha qofku ilaalinaya ciddii voodgaraysay ciddii laynka gashay ciddii biyo u keentay ciddii magaranaysa oo magarana doonayaan in ay dadka ku handadaan qodobka afaraad waxa weeyaan drive tru waxa la yidhaaho adigoo baabuurkaaga saaran ayaad codayn jirtay maadaama uu sanadii dhaweyto covid uu jiray dadka waxaa loogu talagalay iyagoo baabuurkooga joogaa warqada halkaa ku dhiibaan ay ku codeeyaan tiina waa la joojiyey gobolka her gobolka degmada harris ama countiga harris ee houston ay ka mid tahay baa ka mid ahayd dadka ku boodgareeyey taana way joojiyeen waxaasoo idil waxa weeyaan waxay ku socdaan dadka jumhuuriga ah oo u badan dhalinyaro iyo dadka madowga ah iyo dadka latinka ah waa siyaabaha ay u codeeyaan ay ku codeeyaan ama warqad ha ku codeeyaan ama baabuur ha kufuushanaadaan ama wakti dambe ha shaqada ha ka yimaadaan taasaa la doonaya markaa in la xadido sharciguna waa kaa ay waa tahay jumhuurigu doonayaan inay ku haystaan inay inay ku bedelaan laakiin markaad cabdi ay dhegaysatid dooda dhinaca jamhuuriga weliba ninka isagu sharcigan keenay oo senator brian hoog lagu magacaabo wuxuu ku doodayaa in jamhuuriga sharcigan ay uga gol leeyihiin inuu yahay sharci aamin ka dhigaya nidaamka doorashada ayna adkaan karto in wax laysdaba mariyo marka doodaasi jamhuuriga iyadu siday dadka gobolka u arkaan sharcigan jamhuuriyiintu ay wataan waxa weeyaan doodaasi waa dadka jamhuuriga ah ka dimuqraadiyaguna wuxuu leeyahay sharcigan soo baxay wuxuu applied ku yahay uun dadka urbaniska degan dadka magaalooyinka waaweyn degan inkastoo sharcigu gobolka wada qabanayo laakiin wuxuu aada iyo aada u aafeynaya u qabanaya waa dadka magaalooyinka waaweyn degan dadka magaalooyinka waaweyn degana waa midowgii iyo iyo dadkii dhalinyarada ahaa iyo iyo laatiinkii ayaa shuruucdaasi si toosa u qabanaysaa wa waana ujeedo laga leeyahay gobolkan wuxuu ahaan jiray republican sanadihii u dambeeyey wuxuu isku soo bedelayay maxaa la yidhaha mid mid u dhexaysa republican iyo democrati sanadaha soo socta waxaa laga yaaba in democrati noqdo waa ka horteg laga hortegaya in dadku ay guudgareeyaan waa tahay guddoomiyaha gobolka texas wuxuu sheegay in xildhibaanadaasi soo baxsaday ee gobolka ka maqan ay tahay inay soo noqdaan islamarkaana ay wajihi doonaan in la xidho iyaga xaalkoodu muxuu noqonaya horta way baxsadeen kalfadhigana soddon cisho ahaa meelaha u dhamaan doonaa august u dhamaan doonaa u malayn maayo inay soo noqonayaan soddonkaa gud soddonkaa cisho gudahood u malayn maayo in trooper amba booliis maxaa la yidhaha reer texas inuu washington tago oo kusoo xidhxidho waayo sharciguma laha xaqna uma laha waxaa la sugayaa in markay soo noqdaan soddonkaa cisho kabacdi in la xidho kabacdina haddana la geeyo meeshii lagu doodaayey oo halkaa lagu hayo ilaa lagu xeer marsanayo ama xeerkaasi uu baasiyo marka waa waxa weeyaan waa ninkii meeshii kuusii joogay meeshaa doonaysa tag laakiin kulli kol markaad soo noqoto waan ku haleelaya weyaan waa tahay taasaana la filayaa in inay dhacdo waa gartay laakiin xeerka iminka maalintii salaasada ahayd aqalka sanadka ee isla gobolkiina texas uu meel mariyey xeerka waayo aqalkaasi koorumkiisu wuu buuxay oo koorum ku filan bay haysteen laakiin de aqalkii hoose weli koorumkii ma joogo oo waa kuwan xildhibaanada konton ka badan ay ka maqan yihiin sharcigiina ma hirgelaya ilaa aqalkii hoose lasoo marsiiyo maxaa la gudboon iyaga jamhuuriga gobolkiina jooga haddii qoladan dimuqraadiyiintu ay soo noqon waayeen oo koromkiina uu buuxsami waayo waxaan arkayay maqlayay iyadoo governorku leeyahay ilaa laga gaarayo doorashada labada kun iyo labayo tobanka waanu isku dayeynaa inaan baasgarayno macnaheedu waxa weeyaan kalfadhi aan caadi ahayn baa kolba la wahayn soddon cishoo dheeraada marka way ka go-an tahay runtii jamhuurigu inuu xeerkan baasgarayo qoladan dimuqraadiguna miyay ku adkaysanayaan inay gobolka kasii maqnaadaan
malayn mayna kasii maqnaanaya waayo dad bay matelaan haddii stintkii ugu horreeyey amba baxsadkii ugu horreeyey waxba kusoo dhalin kari waayo oo dawladda dawladda sare kusoo hungoobaan waxay ku qasbay inay soo noqdaan horey uga dhacday horeyna hore beri horena way baxsadeen wayna soo noqdeen soddonkii sanadood u dambeysay labaatan iyo shantii sanadood u dambeysay gobolka waxaa haystay jamhuuri baa haystay marka ilaa doorashaad ku badiso dee toodu ma socon
kaasi waxa uu ahaa injineer cabdi daahir aaye oo degan magaalada dallas ee gobolka texas oo khadka taleefanka iigu waramayey
gobolka minnesota shirkad samaysa khamaarada iyo xijaabka oo ay iska leedahay gabar soomaaliyeed ayaa heshiis waxa ay la seexatay dukaan weyn oo dharka iibiya heshiiskaasi uu qoraya in labada dhinac ay khamaarada wada sameeyaan kadibna dukaanka norstrom lagu iibiyo khamaarada maxamuud masxad ayaa warbixintan nooga soo diray minneabolis munaasabad lagu shaacinayay heshiiska labada dhinac laguna soo bandhigay xijaabyada oo ay jaaliyada soomaaliyeed iyo macaamiisha dukaankuba kasoo wada qayb galeen ayaa lagu qabtay faraca uu dukaanka nordstrom ku leeyahay suuqa weyn ee loo yaqaano mall of america agaasimaha iyo aasaasaha shirkadda xinna an xijaabs hilaal ibraahim oo v o a la hadashay ayaa waxay sheegtay in in muddahabay dadaal ugu jireen siday u kobcin lahaayeen shirkadooda heshiiskan ay la galeen nordistromna uu ka mid yahay dadaalada ay ka midho dhaliyeen
aniga waxay iga dhigan tahay haddaa ilaahay talo saarato rajo kasta waa helaysaa iyo haddaad dadaaltid arrintan waxay ku timid opportunity ay dukaanka arkeen inay muslimiinta customarkiisa helaan iyo fursad aniga aan arkay inaan xijaabyahayga dukaamo maraykan oo waaweyn keeno so runtii waxay alxamdulilah
hilaal ibraahim ayaa sheegtay in iskaashiga ay la yeesheen nordstrom uu dhiirigelin u yahay ubadka soomaaliyeed ee ku dhashay ama ku koraya gobolka minnesota fursadda aniga i siisay ama kambanigayga siisay midka ugu weyn aan ku faraxsanahay waxaa weeye in gabdhaha yaryareeda soomaaliyeed oo waddanka ku dhashay sidayda oo kale inay arki karaan hadday ilaahay talo sartaan oo dadaalaan ama wiilba ha noqde in ay meesha ay ku haminayaan inay gaari karaan qaar ka mida madaxda dukaanka nordstrom oo ka hadlay munaasabadda bandhigga xijaabyada ee dukaankooda ayaa sheegay inay muddaba wadeen sidii ay u soo dhoweyn lahaayeen ganacsatada ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay oo labadii sano ee lasoo dhaafayba ay arrimahaasi ka shaqaynayeen maxamed cumar waxa uu ka mid yahay madaxda dukaanka nordstrom waxa uu yidhi tani waa iskaashi aad u weyn waana tallaabadii koowaad ee sax ayaan u qaadnay dhinacyo kala duwan oo aan isku dayayno inaan ka guulkeenno waxaan xoogaa waqti gelinay qaybo ka mida bulshada oo aan doonayno inaan diiradda saarno deganaashaheenna halkan minneabolis iyo soomaalida badan ee halkan ku nool waxayna gelisay dareen ah inaan qaadnay tallaabo saxa marka waxaan doonaynaa buu yidhi inaan sii wadno horumarinta heshiisyada noocan oo kale ah oo aan la yeelanayno bulshooyinka laga tirada badan yahay jariyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota oo qaarkood ay munaasabadda ka soo qayb galeen ayaa bogaadiyey dadaalka hilaal ibraahim sida amaal cabdi maxamuud oo tallaabadan ganacsi u aragta mid kor u qaadaysa sumcadda iyo magaca soomaalida minnesota waxa aad baan ugu faraxsanahay in anagoo dad qoomiyadda xuntiyaasha dadkugu soo qaxay ka mid ah aan magac ku leenahay ee already dhaqankiina fahmaayaan ee xilmihii fahmaayaan ee dadkaada siinayeen endharkii marka waxa weeyaan awareness waxay ka bilaabmataa in lagu arko visible aad tahay dadkeennana waa dad hadda la arko in this state hadday business tahay iyo hadday tahay shaqaale in other organizations and hadda fashion industry oo ka ugu adag ah in la galo ayaan ku leenahay qayb shirkadda xinaan xijaabs ayaa sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii heshiis la gashay hay-adda caafimaadka ee healthy partners heshiiskaasi oo ahaa in hay-addu ay dukaamadeeda loo yaqaano gifti shaabiska ee ku dhex yaalla cisbitaaladooda ku iibiso qamaarada ama xijaabyada ay soo saarto shirkadda xinaan xijaabs tallaabadan iminkana waa guul kale oo ay gaartay shirkadan ay maamusho hilaal ibraahim oo ah gabar soomaaliyeed oo ku dhalatay waddankan maraykanka maxamuud sheekh axmed mascade v o a minnesota
dowladda suudaan ayaa dalbatay dammaanadqaadyo caalami ah oo wax ka qabta xiisadda ama muranka la xidhiidha biyo-xidheenka etoobiya ka dhistay webiga niil ee u dhexeeya dalalka ethoobiya masar iyo suudaan wariyaha v o a ee qaahira xuseen saxnuune ayaa warbixintan inoo haya dowladda suudaan oo u aragta qaabkii hore ee gorgortanka ee ku saabsanaa biyo-xidheenka ethoobiya inuu ahaa mid aan waxtar lahayn ayaa dalbatay in laga qaybgeliyo damaanad qaadayaal saameyn ku leh xiisadda ama muranka biyaha webiga niila wasiirka waraabka iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda khartuum al-sayid yaasir cabaas ayaa sheegay in farsamadii hore ee wadahadallada biyo-xireenka etoobiya inuu ahaa mid aan waxtar lahayn kadib markii sannado badan laga soo gudbay iyadoo aan wax horumar ah laga samaynin arrinkaasi yaasir cabaas ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay ergeyga midooda yuruba ee geeska afrika waxuuna ku baaqay in loo baahan yahay in lagu wargeliyo xukuumadda khartuuma dhammaan macluumaadyada la xiriira daraasaadka deegaanka iyo badqabka biyo-xireenka iyada oo la tixgelinayo in arrinta isweydaarsiga macluumaadka oo ay soo jeedisay etoobiya ay tahay in loo maro sida ku xusan heshiiska wasiirka waraabka ee dowladda suudaan ayaa cusboonaysiiyey dalabkii khartuuma ee ahaa in wadaxaajoodka ku aadan biyo-xireenka etoobiya in laga qaybgeliyo damaanad qaadiyaal caalami ah oo ay ku jiraan midooda yuruba wasiirka waraabka ee xukuumadda khartuum ayaa sidoo kale ku celiyey didmada dalkiisa ee ah in etoobiya iskeed ay u buuxiso biyo-xireenkeeda iyadoo aysan saddexda dowladood gaarin heshiis qaanuuni ah toddobaadkii hore dhammaadkiisa ayuu ahaa markii golaha amniga ee qaramada midoobay shir uu ka yeeshay xiisada webiga niila waxa uuna ku baaqay goluhu in midowda afrika loo daayo xal u helidda xiisadaasi dowladda ethoobiya ayaa guul diblomaasi ah ku sheegtay go-aanka golaha amniga ee qaramada midoobay halka dowladaha masar iyo suudaan aysan ku farxin go-aankaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
hay-adda tartanka adeegyada ee faransiiska ayaa shan boqol oo milyan oo lacagta yuroga waxay ku ganaaxday shirkadda google kadib markii shirkadaasi ay diiday in ay kala xaajoogto qaabka loo isticmaalayo warbaahinta iyo in shirkadaasi lacag ay ku bixiso daabacaadda ay warbaahinta faransiiska soo saarto warbixintan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a ee qaarada yurub cabdixaafid cawal ismaaciil ganaaxani waa murankii ugu dambeeyey ee isqabqabsiga la xidhiira xuquuqda lahaanshaha ee shirkadaha tiknolojiyada iyo hay-adaha warbaahinta sanadkii aynu soo dhaafnay ayay hay-adda tartanka ee faransiiska ka dalbatay in shirkadda google ay warbaahinta faransiiska kala xaajoodaan muujinta marka google la galo ee wararka iyo adeegyada ee ay hay-adaasi daabacdo iyo qaabka lacagta loo bixinayo sharcigan oo loogu yeedhay niboring rights ayaa loogu talagalay inay shirkadaha daabacaadda sameeya iyo hay-adaha warbaahintu ay dhaqaale ka helaan marka adeegooda la isticmaalo sababtaas awgeed google ayaa sheegay inaanay aaladooda ku muujin doonin daabacadaha warbaahinta yurub gudaha faransiiska ilaa shirkadda daabacaaddu u ogolaado inay bilaash u qaataan daabacadaasi haddaba qaab noocee ah ayaa google iyo wakaaladaha wararku uga faa'iidaystaan isticmaalka aaladda internetka su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdalle macalin maxamuud oo ah khabiir dhinaca tiknolojiyada ah oo degan london ahna aasaasaha maxadka globalnet isfahamwaaga waxa uu salka ku hayaa sidii loo qaybsan lahaa lacagaha xaddhaafka ah ee kasoo xarooda xayeysiimaha shirkadaha warbaahinta ayaa waxay macaamiil badan ka helaan dhinaca google macaamiishaasi waxay usoo gudbiyaan xayeysiimo si ay uga sameeyaan lacaga badan dhinaca kale google macaamiishaasi waxa uu ka sameeyaa lacaga aada u badan isagoo dib ugu soo gudbiya wargeysyada waxyaalahay daabaceen ama waxyaalihii ay qoreen sidoo kale google waxa uu kaydiyaa macaamiisha xogtooda halka ay joogaan waxyaalaha ay jecel yihiin iyo waxyaalaha ay raadinayaan si uu xogtaasi ugu isticmaalo inuu xayeysin intaa inka badan uu ugu soo gudbiyo isagoo rajaynaya inuu lacag intaa inka badan uu ka sameeyo haddaba shirkadaha warbaahinta ayaa waxay ku doodayaan in lacagaha badan ee google uu sameeyo ay qaybtooda helaan sida ay hay-addaasi sheegtay sababta shirkadda google loo ganaaxay ayaa ah inay ka dhaga adeegtay dalabkii sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii loo jeediyey faransiiska ayaana noqonaya waddankii ugu horeeyey ee yurub ku soo roga sharci xuquuqda lahaanshaha daabacadaha ah dacwadan ay soo ogtay hay-adda tartanka faransiiska ayaa timi kadib markii ay laba urur oo matalaya wakaaladaha wararka ee a f p iyo press publishers ay dacwad u gudbiyeen google ayaa warbaahinta u sheegay in ay aada uga xun yihiin ganaaxaas iyo dacwadaba iyaga oo ilaa bilowgii si niyad sami ah ula xaajoonayay hay-adaha tartanka adeegyada ee faransiiska sida ay sheegeen cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
soomaalida iyo booranta ku wada nool gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa maalmahan waxaa dhex mariyay dagaal salka ku haya dhul daaqsina oo laysku hayo dagaaladan oo ka dhacay meel u dhow degmada isyelow ayaa waxaa la sheegaya inay ku dhinteen siddeed qof soomaalida ayaa sheegaya inay xilligan diyaar u yihiin wadahadal colaadan lagu soo dhammeeyo buriyaha v o a ee magaalada gaarisa maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray inta la og yahay waxaa ku dhimatay qulqulatooyinkan usbuucyadiisa xigayay ka dhacaya deegaanada xuduudda countiga wajeer iyo gobolka bariga dalkani kenya deegaanka isyeelo ilaa iyo siddeed qof dadkan oo intooda badan dad ree guuraa daaq iyo weliba bay-ado deegaankaasi ciriiri fara badan dhanka biyaha kaga jirto ayay tahay qulqulatooyinka ugu badan salka waxay ku hayaan guddiyo kala duwan oo arrinkaasi nabadgelyada ka shaqaynaya deegaanka hadhaadho hogaaminaya xildhibaanka deegaankaasi laga soo duurtay ayaa waxay aaminsan yihiin in haatan la gaaray xilliga dadka soomaaliyed ee gobolkan ku dhaqan ay tanaasulaad fara badan u samayn lahaayeen walaalaha kale deegaanka isyeelo haatanna waxa uu sheegay mudane axmed koloosh in diyaar uu u yahay in dadkiisa ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada wuxuuna sheegay in shir loosugu imaan doono nabadgelyada looga wada hadlayo waxaa waaye dhigaal soomaalida waxay tiri wiilaa ku dhintamo wiilkuma haddana wixii dig u dambeeyey annaga waaya gacanta u dambaysa annagayna gaar waxaan isku afgarannay inaan nabadgelyo muujinno oon aargudasho la samaynin oo nabadgelyada aan arkay waxaa kale oon isku afgarannay in shir degdeg ah oon soo daahin oo annaga iyo ma aragtay dadka jiiraanka ah oo waxyaalana dhex mareen oo degdeg ah in la qalqaado waxaan marka codsi u diraynaa dadka jiiraanka ah in sida deg deg ah ay shirkaas u ogolaadaan oo shirkaas u sameynaan sifa aan ku xallino wixina dhaxyeen laakiin waxaan go'aansanay oon isku raacnay in ay danteenna iyo wadajirkeenna iyo wada noolaashadeenna ay nabadgelyo ku jirto
dhaqane maxamed yuusuf oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasna ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadgelyada deegaankaasi ayaa waxa uu sheegay in soomaali ahaan deegaanka hadhaadho iyo weliba galbeedka wajeer dadka soomaaliyeed ee ka soo jeeda ay ka go-on tahay in nabad ay kula noolaadaan qowmiyadda kale boorantay xuduudda ay ka wada dhexayso wuxuuna sheegay inay qaadanayaan baaqa xildhibaankoodaasi axmed khooloosh uu u diray dhiggiisa kale ee dhanka deegaanka meerti ee ah in nabad lagu soo wada dabaala deegaankaasi kulan arrimaha nabadgelyada looga wada hadlayane labada dhinac laisoo hor fadhiisto mirti amaba sielo odayaasheeda iyo dadkeeda wax kasta ah aan nabad aan raadin aan isku ogolaannay kii la adligeed waa isku wada raacnay madaxdii emsiyayaalkii mismuagii imisho wakhti kasta socoto wax dannahu inoo tahay ma laha wadajirkaa wanaagsan inta badan gobolka bariga ee boorantu ay degtay iyo gobollada waqooyiga dalkani kenya soomaalidu ay degan tahay qulqulatooyin dhanka xuduudda iyo weliba daaqa ayaa ka jiro xoolo fara badan oo soomaalidu ay leeyihiinna gudaha gobollada bariga ayay galaan inta badanna qulqulatooyinkaasi waxay ka dhacaan goobaha daaqa iyo qowmiyadda boorantu oo aaminsan in soomaalidu dhulkooda ay ku soo duuleen dhulqabsina ay u imaanayaan deegaanada dhulka sielo maxamed faarax shire v o a jarisa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna waxaan kusii siqaynaa gabagabada idaacadda waxaan idiin soo qabanayaa codka macaan ee fanaanada faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo heestii majimba majaamba
codkaasi macaan ee faadumo cabdulaahi maandeeq wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeena subaxnimo oo ay wadajiradu kugu soo jeedinayeen cabdicasiis xuseen iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
Jal